barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin arbaca ah waana toddobada bisha maarj ee sanadka labada kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya falastiin axmed iibaan iyo anigoo ah xuseen barre aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada magaalada cadaado oo hirgeliyey nalal qoraxda ku shaqeeya waxaan aragnay ama aan ku fikirnay in had iyo had deer iyo hadhowba dalka iyo dadku noo baahan yihiin waxna aan u qaban karna mafaan marka kadib waxaan bilownay waxaan bilownay kulamo joogto ah oo waxaan isku sheegnay sidii aan wax u bilaabi lahayn ama iyo meeshaan ka bilaabi lahayn waxaan noo soo baxday inaan samayno solar system loona baahan yahay waxaan wajahnay sidii aan dhaqaalo iskaga aruurin lahayn
waxaa kalood maqli doontaan wiil dhallinyaro oo naafo ah oo ka warramaya horumar uu ka sameeyey taxanihiisa waxbarasho
dhegaystayaal waxaa kaloo aan barnaamijka ka marnayn dhinacii heesaha heestaannu idiin haynana waxay tahay
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida madaxweyne donald trump ayaa sheegay in maraykanku uu diyaar u yahay wax walba oo looga jawaabayo arrimaha ka soo cusboonaaday wadahadallada kuuriyada waqooyi iyo kuuriyada koonfureed hadalka madaxweynaha ayaa kusoo beegmaya iyadoo kuuriyada koonfureed ay sheegtay in dowladda kuuriyada waqooyi ay diyaar u tahay inay faraha ka qaado hubkeeda nukliyeerka islamarkaana ay diyaar u tahay wadahadal ay la gasho maraykanka hadalka madaxweyne trump ayaa ah mid aada uga duwan hadalladiisii hore ee ku aadanaa kuuriyada waqooyi la taliyo sare oo dhinaca dhaqaalaha kala talinayo madaxweyne donald trump ayaa ku dhawaaqay inuu shaqada ka tegayo gary cohen ayaa sheegay in ay sharaf u ahayd inuu dalkiisa u shaqeeyo gacanna ka geysto siyaasadda lagu kobcinayo dhaqaalaha dalka oo ay ka faa'iideysteen dadka maraykanka ah gaar ahaana duuhabayntii dhinaca canshuuraha ee dhowaan la meelmariyey shaqa ka tegista cohen ayaa timid kadib markii uu madaxweyne trump qaatay go-aan uu khidmad cusub ugu soo rogayo biraha iyo aluminiyamka dalka loo soo dhoofiyo cohen oo ah agaasimaha guddiga qaran ee dhaqaalaha ayaa isku dayay muddo kow iyo toban saac oo xiriir ah inuu wax ka bedelo go-aanka madaxweyne trump ee ku aadan khidmadaasi iyadoo madaxweyne trumpna uu ku adkaystay in la qaadi doono khidmadaas
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a waana barnaamijkii dhallinyarada maanta koox dhallinyaro ah ayaa magaalada cadaado ka hirgeliyey nalka qoraxda ku shaqeeya kaasi oo ay ku maalgeliyeen dhaqaale ay iska ururiyeen qaar ka mid a dhallinyaradan oo u warramay barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a ayaa sheegay in ay tallaabadan u sameeyeen si ay uga qayb qaataan horumarka degmadaasi wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalim isxaaq ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada gaalkacyo qaar ka mid a dhallinyarada degmada cadaado ee gobolka galgaduud ayaa dhowaan ku guulaystay hirgelinta layr ku shaqeeya cadceedda kaasi oo ah mid dhallinyarada ay hindistay kadib markii koox dhallinyaro ah ay arkeen in muhiim ay tahay hirgelinta layr ku shaqeeya cadceedda axmed cumar sahal oo ka mid a dhallinyaradii ka qayb qaadatay hirgelinta layrka ayaa v o e da uga warramaya bilowgii layrka ay sameeyeen dhallinyarada qaar
waxaan ugu dhaliyey markaan ka fakarnay sidii aan uga qayb qaadan lahayn horumarinta degmada cadaado annagoo kaashanayna farsamooyinkeena iyo xirfadeenna iyo aqoonteena ayaan ugu dhalaysay barnaamijkaas marka markaan ka fakarnay yaa waxaa noo soo baxday inaan samayno solar systemkan marka barnaamijkani markii u horreysay si tijaabo ah ayuu noogu hirgacay anagu ilaa hadiis tijaabooyin badan iyo howlo badan oo amarnay kadib waan ku guuleysnay markii u dambeysay haraali xaafadda yar ayaan ka mudnay leyrkan cadceedda ku shaqeeya hal abuurkiisa kasokow qalabka iyo hababkii aad ku bilowdeen bal sharaxaad inaga sii horta barnaamijkani ma ahan tabeelle ama mataqaanaa solar system diyaarsanaa oo aan soo gadanay ma uusan ahayn laakiin waxaan samaynay inagoo kaashanaynaa cilmigeena iyo farsamadeena waxaan samaynay biraan kasoo gadanay magaalada birihii markaan soo gadanay annagoo mataqaanaa kasoo aruurinayna contribution ardada kasoo aruurinayna misna cilmigiina raadinayna yaan waxaan samaynay biraankan soo gadanay birihiaan alxamanay qaab cilmiyeysan oo aan ugu talagalna u diyaarsanay solarkii iyo baterigii iyo barnaamijkaas oo dhan waan diyaarsanay barnaamijkani marka waa barnaamij ku shaqeynaya cadaada markay maalin tahayna isdaminaya markay habeen tahayna soo shidmayo
daahir cali suudi ayaa sheegaya in dhallinyarada qaar oo isu tagtay ay suurtagal ka dhigtay hirgelinta layrka ku shaqeeya cadceedda kaasi oo bara muhiima laga hirgeliyey run ahaantii waxaan aragnay ama aan ku fikirnay in had iyo haddeer iyo hadhowba dalka iyo dadku noo baahan yihiin waxna aan u qaban karna masahan marka kadib waxaan bilownay waxaan bilownay kulamo joogto ah oo waxaan isku sheegnay sidii aan wax u bilaabi lahayn ama iyo meeshaan ka bilaabi lahayn waxaan noo soo baxday inaan samayno solar system loona baahan yahay waxaan wajahnay sidii aan dhaqaalo iskaga aruurin lahayn iyadoo ay jiraan duruufo badan oo ardada ardada haysatay waxaa noo suurto gashay ilaahayna uu nagu guuleeyey inaan laba laba dollar iyo saddex saddex dollar shan shan dollar afar afar dollar arday waliba wuxuu heli karo uu awoodo inaan ka qaadno iyadoo maamulka iyo macalimiintuba nagu garab taagan yihiin ayaan ku guuleysanay inaan samayno solar systemkii markii magaaladii anugu deegaanka cadaadaan joognaa markii aan indha-indhaynay xaaladda magaalada aan qiimaynay meelo waxaan aragnay macnaha oo si qarsoodiya meel weyn oo bannaan ah oo xaafad waxay leedahay meel oo goob weyn oo bannaan oo oo geedegeen iyo isku ah mafahant iyo beero beero marka meeshu meel magaaladan ugu qurux badan weeye meeshii waxaan fiirinay in qashinka si xatooyaa loo dhigo mafahan waxaan noo soo baxday meeshaas inay ku fiican tahay aan ka bilowno barnaamijkeenna hal soolan oo annagu aan fikirnin aan samayno inkastoo hirgelinta layrka ku shaqeeya cadceedda uu yahay midkii ugu horreeyay ee ay hirgeliyeen dhallinyaro isu tagtay oo ku dhaqan degmada cadaado haddana dhallinyarada ayaa qabta in bulshada ay uga faa'iideynayaan hindisayaal cusub oo ay ku howlan yihiin laba qodobay ahaayeen kow horta inay bulshadu ka manafacadsato meeshaas mataqaana aan ka mudaynay dadku nal helo waan rabnay midda labaad waxaan rabnay dadka inaan tusno soomaalida ah in wax la qabsan karo wax la alifi karo mataqaana dadku ay wax alifin karaan way joogaan runaantii dad badan oo hadda naga cilmi badan oo laga yaabo inaysan horey waxba isku dayin laga yaaba soomaalidu mataqaana masayriyaa laga yaaba rag inay wax ku qabtaan marka sidaas baan ugu kaliftay inaan dadka tusno inaan wax samaysan karno hadda soomaaliya ma dhicin baan u malaynayaa ama dad soomaaliyahoo baabuur soo sameeyey ama mataqaana wax ay alifeen oo hadda shaqeeyo mataqaana ay alifeen marka anagu tijaabadan ma ahan solar system oo kaliya inaan uga hadlayno tijaabooyin badan baan wadnaa tanina waa midii u horreeya soo bandhignay insha allahu kuwa kalena waxaan jeenyaa haddii ilaahidinsaafada usoo qoliyi doono insha allah aada iyo aad waxyaabo badan waxyaabo badan aan ku fikirnay hadeertaana maskaxdeena ka guuxaya tan waa hordhac insha allah waxaan rabnaa hadduu ilaahay idmo inaan waxyaabo kale oo dadka soo jiita inaan samayno cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
duhur wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad nagala socotaan muddooyinkii u dambeeyey waxaa isa soo taraya tirada dhallinyarada naafada ah ee meel fiican ka gaaraysa qaybaha kala duwan ee nolosha oo ay waxbarashadu ka mid tahay axmed cabdi muuse waa wiil dhallinyaro ah oo lixaadka naafo ka ah isagoo shahaadada koowaad iyo weliba tan labaad ee tacliinta heer jaamacadeed ka qaatay jaamacadda camuud ee magaalada boorama axmed cabdi oo sidoo kale muddo dheer u shaqaynayay dowladda hoose ee boorama ayaa wariyaha v o e da hashim sheekh cumar good uga waramay waayihiisii waxbarasho iyo caqabadihii ka horyimid intii uu waday
haddii aan ku bilaabo saad horeba u sheegtay waxbarashadayda kala duwan heerarkeeda kala duwan kow marka waxaan kasoo bilaabay digrigii koowaad anigoo kusoo takhasusay finance and accounting camuud heerka labaad ee masters degree loo yaqaano waxaan soo qaatay anoo ku takhasusay markaa public administration ama arrimaha maamulka bulshada haddana waxaan wadaa finance and accounting heerka labaad ama masters degree loo yaqaano waxaanan ka shaqeeyaa dowladda hoose ee degmada borame aniga oo ku shaqeeya laba shaqo oo kala duwan tusaale ahaan data collection iyo finance administration ama iyo maxaan ku dhahda xog ururinta iyo de cash booking ama bookkeepingka waxa la yidhaahdo sidaad arkaysaanba xisaabaadka iyo filinka waxaanan ka mid ahay naafada degmada boorama ku nool gaar ahaan kuwa aqoon-yahanada kaasoon isleeyahay waabad u horeysaaba haddii aanay jirin qaar kaloo ila mid a ama de iga horeeyaba waxaanan leeyahay runtii waxaan jeclahay inaan tuso mar walba inaanay dadka naafadii ahayn dad yacni sida la filayo yacni ama la aaminsan yahay oo ah in yacni aanay wax qaban karin ama isbedel aanay samayn karin taasi inaan mxuaanay de muxuu ahaa beeniyo ayaan jeclahay taasoon runtiina muxuu aanay haniya habeenba u taaganahay inaan muxuaanay kolba halka awhankaygu taagan yahay aan gaadho axmed goormaad bilowday shaqadan aad ka shaqayso ee xog warurinta ee dowladda hoose ee degmada boorame waxaan bilaabay horta runtii markaan digrigii koobaad soo dhammaystay waxay ahayd ilaa hadda oo aan ku jirno ayaan shaqada hayaa welina hadda waxaan ku suganahay dowladda hoose dowladda hoose ma waxay ku shaqaalaysay markii aad soo dhammaysay jaamacadda digriga koowaad may horta runtii waxa weeye si dadban ayaanu la shaqayn jiray laakiinse aduu ilaa iminka waxaan joogaa labaatan sano oo soo koobsanaysa un intaan waxbarashada ku jiro taasoo kasoo bilaabmaysa ilaa dugsigii hoose dhexe ilaa kii sare ilaa jaamacad aduu heerarkeeda kala duwanaan soo qaatay shaqadan markii lagu siinayay ma imtixaan baad u gashay aniga oo horeba ula shaqayn jiray yacni sidaan kuu sheegay si dadban ula shaqayn jiray oo yacni khibradna u leh inaan muxuu ahaanay dee buuxin karo dee laamaha kala duwanay dowladda hoose ka kooban kartay xafiis kasta ayaa haddana aniga oo yacni jecel finance and accounting iyo data collectionka aan anigu doortay markaa inaan de labada xafiis ama labada shaqo buuxiyo dabeeto sidaasaana laygu qaatay oo inaad xasuusataba nin la odhan jiray muumin xuseen cege oo xogaye ka ahaan jira xogayihii ninkan ka horeeyay imika xasan xasan yuusuf riiraash ayaa i shaqaalaysiiyey markaa aad iyo aadna waan ugu mahadnaqayaa sidoo kale iyadana waxaan la ilaabi karin camuud oo de hamigayga heer de ka soo qaadatay qayb libaax leh taasoo ilaa hadda bilaash ay ii tahay waxbarashadu adigoo wiil dhallinyara oo naafa oo laba shahaado ka qaatay jaamacadda camuud mid saddexaadna imiga waxbarashadeeda ku jira maxaa caqabadaa ee aada la kulantay muddada aada waxbaranaysa
horta kolley waxa weeye marka la ydhaahdo waxbarasho laga hadlo caqabadaheegu way kala duwan yihiin waxaana ka mida kow inaad muxuu ahaanay de koorska aad qaadanayso mar walba aad de focuska saarto ama aad diiradda saarto sidii aad uga de muxuu ahaa meel sare yacni grade sare u keeni lahayd taasi waa caqabadda koowaad taasina waxay ku xidhan tahay uun sida kolba aad adigu u dadaasho sida oo kale waxa weeye marka aad naafo tahayna waxaa jira caqabado kale oo yacni kala duwan oo hadday tahay gaadiidkii aad muxuanay dee ku tegi lahayd maadaama anan de jaamacaddu ay ka fog tahay magaalada oo yacni gaadiidkaasoo mararka qaarkood xumaan kara maahine si kaleba yacni aada u waayi karto mararka qaarkood haddana muxuu ahaanay taasi igamay dhigin mid yacni ka rajo dhiga heerka aan doonayo inaan gaadho waxaa kale oo jira caqabado kale oo xagga bulshada de naafa ahaan dee inagaga yimaada ama de dee igaga iman kara waxaana ka mida tusaale ahaan erayo ah yacni dee laangare ama curyaan baa tahay oo kale oo yacnii arrimo ah in hoos lagu dhigayo oo kale taasi haddii aad markaa aamintanaa waxay dhacaysaa inaanad dee hore u sii socon karin balse waxaasoo dhan waan iska indha tiray waxaanan keliya xoogga saarayay sidii aan uga midho dhalin lahaa hamiga iigu jira kaasi wuxuu ahaa axmed cabdi muuse oo ah wiil naafo ah oo wax ka bartay jaamacadda camuud kana qaatay digriga koowaad iyo labaad haddana wada digrii labaad oo ah xisaabaadka iyo maamulka kana wada jaamacadda camuud wuxuu ka shaqeeyaa dowladda hoose ee degmada boorama waxaanan ku wareysanaynay barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a
kaasi waxa uu ahaa axmed cabdi muuse oo u waramayey waryaheena haashim sheekh cumar good oo boorama joogahaya xuseen maxaa noo xiga waa tahay falastiiniya ku soo dhowaada adigii dhegeystayaashuba codka fanaanka guuleed simba
rabbigii dhashay diinta uu dhigayo ee midda dhuxdayo dhowrsanmaa tahay bidxoobaad rabbigii dhashay diinta uu dhigayo ee midda dhuxdayo dhowrsanmaa tahay dhibtoo badan midda dhef wacan hee ka dhigaysa undhintaaye xaalka madi dhigi dhibtoo badan midda dhef wacan hee ka dhigaysa undhintaaye xaalka madi dhigi dheema nuuray qof dhammaystira oo dhigeediyo aduma quruxdee dhabti dhabtiyo nawaatee inta kuu dhiman ma dhisnaare dheema nuuray qof dhammaystira oo dhigeediyo aduma quruxdee dhabti dhabtiyo nawaatee inta kuu dhiman hooyaya dheemanurayo qof dhammaystira oo dhigeediyo aduma quruxdee dhabti dhabatiyo nawaadseya inta ku dhiman ma dhisnaare dheemanurayo qof dhammaystira oo dhigeediyo aduma quruxdee dhabti dhabatiyo allahu nawaadseya inta ku dhiman dheemanuraay qof dhammaystira oo dhigeediyo duma quruxdhe dhabti dhabati allahu nawaate inta ku dhiman ma dhisnaare
codkaasi fanaanka guulad simba ayaan intaasi ku dhaafayn halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana waa ciyaarihii
runti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo qaarada yurub horyaalka champions liiga loo yaqaano oo kooxuhu ay ku kulmaan ayaa habeenkii xalay ahaa mar kale dib la isugu soo noqday kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa gegida anfield ku soo dhoweysay kooxda f c borto ee waddanka bortugiiska labadan kooxood ayaa lugtii hore ku soo kala baxay shan gool iyo waxba oo kooxda liverpool ay ku soo guulaysatay waxaana habeenkii xalay ahaa ay labada kooxood soo bandhigeen kubad qurxoon walow kooxda liverpool ay qaybtii hore nasisay wiilka ay ku duusho ee maxamed saalax qaybtii dambe ciyaartan ay gadaal ka soo gelisay haase ahaatee uma aanay suuro gelin saalax iyo kooxdiisu inay wax guula habeenkii xalay ahaa ka qaataan kooxda f c borto hase ahaatee shantii gool oo hore ayaa ku filnaatay oo labada lugood markii laisu geeyey shan gool iyo waxba ayay liverpool ugu soo baxday wareegga sideedda waxayna haatan sugaysaa kooxaha kale ee soo baxa marka laisu qoratuuro cidda ay fooda isgelin doonaan kooxda kubadda cagta ee b s g ayaa iyana gurigeeda waxay ku soo dhoweysay kooxda real madrid b s g waxay la dhutinaysaa dhaawicii soo gaaray wiilkii labada boqol ee milyan ay kala soo baxeen ee naymaar ciyaaryahankaasi oo dhaawac jilibka ka soo gaaray ciyaaraha kaga maqan islamarkaasina toddobaadkii lasoo dhaafay horaantiisii qalliin jilibka lagaga sameeyey iyadoo la leeyahay naymaar muddo ayuu ka maqnaanayaa garoomada kooxdan oo dabcan laga dareemayey in maqnaashaha naymaar uu aad u saameeyey ayaa qaybtii hore ee ciyaarta waxa ay labada kooxood ee real madrid iyo b s g ku kala baxeen eber iyo eber hase ahaatee qaybtii dambe markii lasuu soo noqday ciyaaryahan christiano ronaldo ayaa kubaddu u soo dhigay wiilka reer baraazil ee marcelo madaxa ku hubsaday shabaqana la haleelay hase ahaatee edison cafani ayaa kubad dhowr ciyaartooy ku dhacdhacday deeto shabaqa inuu ku taabto u suuro gashay oo ciyaarta hal iyo hal ka dhigay kashamiira ayaa soo gebagabeeyey waxaana ciyaartu ay noqotay isugeyn marka laisu geeyo shan gool iyo laba oo kooxda real madrid ay ugu soo gudubtay wareegga sideedda ciyaaryahan verati ayaa calaamada guduudan loo taagay walow dadka qaar ay aaminsan yihiin in jaalaha labaad la siiyey uu ahaa mid aanu u qalmin si kastoo ay tahaba ciyaaryahankaasi maqnaanshaha amaba garoonka laga saaray waxay u keentay kooxdiisa b s g in mar kale ciyaaraha champions leaga ay hore uga harto maantana dhegaystayaal kulamo adag ayaa laiskaga hor imaanaya oo ka tirsan horyaalka champions leaga waxaa kulanka laiskaga imaan doona amaba laiskaga hor imaan doona ka mid a kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa gurigeeda waxay ku soo dhoweynaysaa kooxda baysel labadan kooxood ayaa lugtii hore oo ay kulmeen waxa ay ku soo kala baxeen afar gool iyo waxba oo kooxda kubadda cagta ee manchester city ay ku soo guulaysatay iyadoo markaasi haatan dadka qaarkood ay filayaan in kooxdu aanayba u baahnayn in wax guula oo sidaasi usii ballaaran ay ka gaarto kulankan ay la yeelanayso kooxda kubadda cagta ee baysel maadaama lugtii hore ay guul wacan soo gaartay dhinaca iyo haddii aan jalleecnona kooxda kubadda cagta ee yuventus ayaa waxaa imaanaysaa guriga tottenham hatsba labadan kooxood ayaa lugtii hore waxay kusoo kala baxeen labiiyo laba bareeja waxaana haatan ay haysataa kooxda tottenham hatsba oo gurigeeda ku ciyaaraysa in ay ciyaartaasi guul ka hesho waxay ku soo bixi kartaa kooxdu eber iyo eber bareejo ah iyo haddii ay xataa ciyaartu bareejo hal iyo hala noqoto fursad bay haysataa ay ku soo gudubto marka goolasha laysu eego wax kasta oo badisana labada kooxood ayaa guushu ay ku raacaysaa waxaan wada sugnaa oo aan isha ku hayn doonaa halka ay labadan kooxood natiijadoodu ku soo gabagabowda markay caawa goor dambe isku hertiyaan gegida wembley stadium ee magaalada london dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna saaka intaa haynoo joogto tan iyo kulan dambe waa mascadoo idinla sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan maxamuud mascade oo xubintaasi ciyaarahan la socodsiin halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga v o a haddii aan kaalmihii heesaa dib ugu noqono waxaa idinku soo maqan fanaaniinta deeqa axmed iyo cabdicasiis iskalaaji iyo heeskoodii xulasho
ciisa ruuxan jantaaga iskiya maankiyo cindigaaga xaqiiq hoy uga dhigan xalaal la cawaynaya
dareen xulashada kalgacal ruuxii xididada wadnaha iskayga ku beeray baan xalaal xalaal xalaal u casuuma nahay
ciisa ruuxan jantaaga iskiya maankiyo cindigaaga xaqiiq hoy uga dhigan xalaal la cawaynaya
dareen xulashada kalgacal ruuxii xididada wadnaha iskayga ku beeray baan xalaal xalaal xalaal u casuuma nahay
daymada xaragada haween naalaafya gacmaha xawalitanka dortibaan xaqiiq xaqiiq la caweynaya daymada xaragada haween naalaafya gacmaha xawalitanka dortibaan xaqiiq xaqiiq la caweynaya
xubbiga muxubbada jacaylka xusuusta saqdhexe hurdada xaggiisa qofka jira xaqiiqu casuumanahay xubbiga muxubbada jacaylka xusuusta saqdhexe hurdada xaggiisa qofka jira xaqiiqu casuumanahay
xasili caashaqa xaqdhowr xurmee weliga xushmee ogteenna ka dhowr ka dhowr ka dhowr xaasiteyna naceeb xasili caashaqa xaqdhow xurmee weliga xushme cogteenna ka dhowr ka dhowr ka dhowr xaasidkiina neceb
xadiga deganida dhigeed amase xilkasnimada guud xishoodkaan iyo asluub guri ahaan ku xushaan hantiye aqso oor garash iyo dulqaad wadnaha cajiye i xafida cododka macaan ee deeqa axmed iyo cabdicasiis iskalaaji heesta xulasha waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii dhallinyarada maanta oo aad kala socotaan v o a washington waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale dib hawada ku kulmi doono nabadgelyo
amase xilkasnimada guud xishood gaariyo asluub ore aan ku xushaan hantiye aqso oor garash iyo dulqaad wadnaha cajiye i xafida midkaan xuubka uga dhigay haddaan haddaan haddaan celihiisi ahay
daymada xaragada haween naalaafya gacmaha